galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington
waa talaado shanta bisha may sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid -ka ee caalamka iyo soomaaliyaba warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta somalilan oo codsi u diray shiinaha kaas oo ah inay khuburo caafimaad usoo diraan ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan fursadda waxaan uga faa'idaysanayaa dowladda shiina waxaan uga baahannahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan inay dad khubaraha noo keenaan oo wasaaradda caafimaadka ee kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mushkiladdan waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan caqabadaha soomaaliya ka haysta la dagaalanka covid sagaal iyo toban isbitaalka wuxuu u adeegaa bukaano kala duwan gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada ee aanan covid nneteen ka ahayn maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondariga iyo tirshiiriga ee xirmeen isbitaalka wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara covid nneteen ama aanan qabin xubintii dooda gaaban amuurihii maraykanka iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
madaxweynaha dalka sieraleon oo julius amaada ayaa sheegay inuu caafimaad qabo islamarkaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno coronavirus ee dunida wada hafeeyey waxaana uu hadalkan la sheegay kadib markii qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka uu ku shahayey in kadib muddo shan iyo toban maalmood oo siiskiiyo isku karantiimeeyey baaritaan lagu sameeyey lagaga waayey xanuunka coronavirus madaxweyne julius ayaa muddadaasi labada toddobaad ee gurigiisa joogay islamarkaana karantiimo ku jiray kadib markii mid ka mid a ilaaladiisa laga helay xanuunka coronavirus dalka siraleon ayaa ilaa iyo haatan boqol iyo toddobaatan iyo siddeed qof laga helay xanuunka halka sagaal qofna ay u dhinteen dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta saddex qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano oo ay dalkaasi dib uga bilaabmeen islamarkaana garoomada lagu ciyaarayay iyadoo aan wax taageerayaalihi goobjoog ka ahayn laba bilood ka hor ayaa dalka kuuriyada koonfureed maalintii laga heli jiray xanuunka ilaa iyo shan boqol oo qof hase yeeshee waxaa dalkaasi u qaaday tallaabooyin xidhiidha oo ay ka mid tahay inay si xooggana dadka baadhitaan ugu sameeyaan iyo weliba inay adeegsadaan barnaamijyo ku jira telefoonada casriga kuwaasoo qofka u sheegaya inuu u dhow yahay qof qaba xanuunka coronavirus tartanada ciyaaraha ee dunida ayaa lagu qasbay inay xilli ciyaareedkooga hakiyaan islamarkaana ay guryahooga joogaan si loo yareeyo islamarkaana loo xadido isku imaanshiyaha dadka xanuunkuna aanu u faafin wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka ayaa sheegtay in xabsiga laga soo daayay islamarkaana maraykanka dib loogu soo celiyey haweenay macalimada ah oo ku dhowaada sannada iyadoon maxkamad la soo taagin dalka masar ku xidhnayd haweenaydan oo ah toddobiyo afartan jir ee laguna magacaabo reem dasoki ayaa u dhalatay waddanka masar islamarkaana haysata dhalashada waddanka maraykanka iyadoo oo la xidhay xilli ay garoonka diyaaradaha ee magaalada qaahiro horaantii bishii julaay ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban ka degaysay islamarkaana iyadoo islamarkiiba loo gudbiyey xabsiga qanaatiir ee ku yaala duleedka magaalada caasimadda waddankaasi masar oo ah alqaahira waxaanay mas-uuliyiintu ay ku eedeeyeen inay maamusho bog facebook ah oo lagu dhaliilo dowladda masar kooxaha xuquuqal aadamaha ayaa iyaguna dhinacooga cambaareeyay xarigga haweenaydan iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid siyaasadaysan ugu dambayntiina hogaamiyayaasha midooda yurub ayaa ururiye dhaqaale ka badan siddeed bilyan oo dollar oo gacan lagaga geysanayo maalgelin iyo weliba sidii loo samayn lahaa daawo iyo tallaala lagula tacaalo xanuunka coronavirus ee dunida wadaafeeyey ilaa iyo afartan wadanna ururo samafal iyo weliba shakhsiyaad kala duwan oo dunida dacaladeeda ku sugan ayaa ku yaboohay kaalmo lagu maalgelinayo cilmi baarista ku aadan baaritaanka ka hortaga iyo weliba daaweynta xanuunkan guddiga midooda yurub iyo weliba dalka norway ayaa midkiiba uu ku yaboohay hal bilyan oo dollar dalalka faransiiska sacuudi arabiya iyo weliba jarmalka ayaa iyaguna dhinacooga midkiiba uu ku tabarucay islamarkaana uu ku yaboohay shan boqol oo milyan oo dollar halka waddanka jabaanna isna uu ku yaboohay in ka badan siddeed boqol oo milyan oo dollar in ka badan saddex milyan iyo bar qof ayaa ilaa haatana dunida laga helay xanuunka coronavirus iyadoo ku dhowaada laba boqol iyo konton kun oo qofna ay ilaa haatan u dhinteen
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaano buuxa ku sameyn doonto diyaaradii ay lahayd shirkadda african express ee shalay ku burburtay meel u dhow magaalada bardaale oo ay ku dhinteen lix qof diyaaradan ayaa waxa ay siday daawo warbixintan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya ayaa weydiisatay jawaab inay ka hesho dalka soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga kadib markii ay burburtay diyaarad xamuulka siday ama diyaaradaha xamuulka qaada diyaarad ka mida oo shalay ku burburtay gobolka baay ee dalka soomaaliya diyaaradda african express waxa ay shiday xamuul isugu jira daawooyin iyo agabka kale ee looga hortago xanuunka caabuqa coronavirus kaasi oo dhibaatooyin waaweyn ku haya dalka soomaaliya iyo guud ahaanba dunida oo dhammaanba dadkii diyaaraddaasi saara oo lix qof ah ay wada dhinteen wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya waxay ku boorinaysaa muwaadiniinta kenyaanka ah diyaaradahooda iyo kuwa markaasi caalamiga ah ee xagga bini'aadanimada ka shaqeeya diyaaradaha ay isticmaalaan in ay si weyn uga taxadaraan gobolka marka ay duulayaan hay-adda duulista hawada ee waddanka kenya ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay ka diiwaan gashanayd waddanka kenya islamarkaana diiwaankeeda nambaradeedu ay ahaayeen five y dash a x o diyaaraddaasi ayaa la sheegay inay ka howlgelaysay dalka soomaaliya ilaa iyo bishii maaj labadeedii labada kun iyo labaatanka diyaaradda ayaa ka kacday magaalada muqdisho iyadoo siday xamuul daawooyin ah oo ay u socotay dhanka magaalada baydhabo waxaana ay baydhabo ku degtay sida wararku ay sheegayaan kowdii iyo toban daqiiqo saacadda wakhtiga afrikada bari kadibna diyaaraddu waxay ka kacday magaalada baydhabo iyadoo ku sii jeeda degmada bardaale ee gobolka baay halkaasi oo la filayay inay ku degto lix iyo tobankii ama afarta galabnimo saacadda caalamiga ah waxaana marka dambe qorshaheedu ahaa in ay daawooyinka iyo agabka kale ay sido ay u sii gudbiso magaalada baar dheere ee gobolka gado hase yeeshee nasiib darro diyaaraddaasi ayaa markii ay degayshay oo burburkaasi la soo gudboonaaday yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dhimashada xanuunka coronavirus ay gaartay shan iyo soddon qof halka guud ahaan kiisaska waddanka ay dhan yihiin toddoba boqol lix iyo konton kiis guud ahaan caalamka ayaa weli xanuunka uu fara ba-an ku hayaa waxaana dhimanaya kumanaan qof maalin walba warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda dadka la xaqiijiyeen xanuunka coronavirus uu haleelay waxa ay tahay toddoba boqol konton iyo lix qof halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay soddon iyo shan shalay oo keliya dowladda soomaaliya waxay xaqiijisay soddon iyo afar keys oo cusub toddoba labaatan kamida waxaa laga helay magaalada muqdisho halka toddobana laga helay puntland dhinaca kale caalamkana dalka koonfurta kuuriya ayaa soo wariyay saddex keys oo cusub oo xanuunka coronavirus ah talaadada maanta ah xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ee dalkaasi aadka looga xiseeyo ay dib u bilaabmeen iyadoo lagu ciyaarayo garoomo aysan dadweyne joogin laba bil ka hor koonfurta kuuriya waxaa maalin walba xanuunkani uu ku dhici jiray shan boqol oo qof balse waxay adeegsatay dhowr tallaabo oo ay kamid tahay in si adag loo hirgeliyay baaritaanka xanuunka iyagoo hirgeliyay barnaamij telefoonka ku shaqeeya oo dadka uga digaya meelaha u dhow ee xanuunka uu ka jiro si loo yareeyo fiditaanka xanuunkaasi dalka new zealand ayaa sidoo kale soo warinaya isna horumar maalintii labaad oo xiriir ah oo dalkaasi aanan qofna laga helin xanuunka ra-iisul wasaaraha wadankaasi jasinda arderon iyo dhigeeda australia scott morrison ayaa sheegay talaadada maanta ah inay ka shaqeynayaan qorsho dib loogu furayo safaradii labada dal la isaga gudbi jiray waxaasey taxadar ka muujinayaan in ay waqti qaadan doonto in la hirgeliyo isniintii shalina dadaal midooda yurub ay hogaaminayaan ayaa lagu ururiyay sideed bilyan oo doolar oo lagu maalgelinayo soo saaritaanka dawo iyo tallaal lagaga hortago xanuunka covid-19 ku dhowaad afartan dal ururo ay leeyihiin maalqabeeno iyo shakhsiyaad ayaa ku yaboohay lacagtan hal bilyan oo ka mida lacagtan waxaa bixisay midooda yurub hal bilyan oo kalena waxaa bixisay dalka norway sideed boqol oo milyan waxaa bixisay jaban halka in ka badan shan boqol oo milyanna ay bixiyeen wadamada france sacuudiga iyo jarmalka ururka caafimaadka ee adduunka ayaa dadaalkani ammaanay wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muujinaya midnimo heer caalami ah oo xanuunkan lagula dagaalamo madaxa hay-adda w jo tedros adanam ayaa sheegay in xanuunkan dunida uu kasii jiri doono muddo dheer ayna tahay in la isku wada yimaado lana sameeyo dadaalo iyadoo la wadaagayo xogaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loo jebiyo loogana adkaado xanuunkan waxaa dadaalkan ka maqnaa oo la dareemayay maraykanka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inuu madaxweyne donald trump kala hadlay arrinkan islamarkaana uu kalsooni ku qabo in maraykanku dadaalkaasi ay kusoo biiri doonaan sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in maraykanka ay la shaqayn doonaan isbahaysiga midooda yurub wadamada g iyo g si xanuunkan xal loogu helo sarkaalkan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in maraykanka ay ku deeqeen laba dhibic afar bilyan caafimaadka guud ahaan dunida arrimaha bani-aadanimada iyo kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha ka dhashay xanuunka covid in ka badan saddex milyan iyo bar qof oo dunida ku nool ayaa laga helay xanuunka covid halka in ka badan kun oo qofna ay u dhinteen britain waxaa la sheegaya in tirada dhimashadu ay dhaaftay soddon kun oo qof taasoo u dhow tirada talyaaniga oo ah yurub meeshii ugu dhimashada badnayd dunidana maraykanka ayaa tirada dhimashada hogaaminaya waxayna hadda sii dhaafaysaa lixdan iyo sagaal kun oo qof mahadsanid falastiin axmed iimaan somalilan ayaa dalka shiinaha ka dalbatay inuu usoo diro khubaro caafimaad oo ka taageero la tacaalidda xanuunka covid ka sidaasi waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee somalilan warbixintan waxaa hargeyso kasoo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle wasiirka caafimaadka somalilan cumar cabdilaahi cali ayaa u sheegay warbaahinta markuu kula wareegayay deeq qalaba oo la sheegay in dadka shiinaha ee ku nool somalilan ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee somalilan agabkaasi oo loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxaa wasiirka caafimaadka ee somalilan uu sheegay in somalilan ay codsiyo badan u qoratay dalka shiinaha taasi oo ay ku weydiisanayso inuu gacan ka geysto dhibaatada cudurkani u leeyahay
waa agab dhammaystiran oo laga yaabo in ilaa laba kunoo qof ay isticmaali karaan agabkaasi waanu ku mahadsantihin baan leenahay waa gacantii koowaad waxaanu aaminsannahay dowladda shiina oo dowlad weyna oo imika waddamadii waaweynaa caawinaysaa intaasi inay noqoto bilowgii laakiin alaabta inta badan ay soo socoto geesta kale wasiirka caafimaadka somalilan ayaa codsi u diray dalka shiinaha isagoo oo sheegay in somalilan ay ka codsanayso waddanka shiinaha inuu ka caawiyo dhinaca qalabka lagu baadho iyo weliba khobaro dhakhaatiira oo u soo diro somalilan
fursadda waxaan uga faa'idaysanayaa dowladda shiina waxaan uga baahannahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan inay dad khubaraha noo keenaan oo wasaaradda caafimaadka ee kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mashkiladdan waxaan kaloona aad iyo aad uga codsanaynaa in ay arrimaha ugu muhiimsan yihiin xagga baadhitaanka qalabka lagu baadhayo xanuunka iyo tababarkiisa iyo agabkiisana ay qayb ka noqdaan waanu aaminsannahay in arrintaana ay samayn doonaan waxaan halkan uga faa'iidaysanaya waad arkaysaan qaramadu ama ummaduhu maalinba nin baa baahanoo dee muxuu ahaa ay dhibaata haysataa mar baa jirtay dowla somalilan ay u hadlaysay dowladda shiinaha inay qaramada midoobe qayb ka noqoto oo ay u hadlaysay dadka daada yar le anoo kaliya ma suuraysan karaan laakiin dee waa xaqiiqo dhacday weeye maanta laftooda taasi waxay muujinaysaa in adduunku isaba socdo oo dee maantana iyagaa wax nala qabanaya innaguna waxba la soo qabannay haddana maalin baa kartaa laga yaaba innaguna ma aynu gacanta inii dambe aynu geysanno ama diblomaasiyad aynu ku geysanno ama ama ama waxtar kale taana waxaan leenahay waa arrin aad iyo aad laga maarmaan waa in ummaduhu ay taarikhda isku hayaan taarikh fiican bay noqonaysaa dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa u sheegay warbaahinta in somalilan ay ka sugayso qalab inta ka badan waddanka shiinaha sugayo inay timaaddo oo lagu ballan qaaday oo ka imaan doonto weliba ka heer sarraysa tan iminka tan waa qalabkii inkastuu qalab wanaagsan yahay waa qalabkii bilowga ahaa laakiin qalabkii ka hortagga laakiin qalab waaweyn oo ka qayb qaadan kara daweynta iyo la tacaalista xanuunkaana haddii uu yimaadana waa lagu maqan yahay waa la soo wadaa mister wan oo ku hadlayay magaca dadka shiinaha ee ku nool somalilan ayaa sheegay in somalilan ay ku jirto xaalad diyaargarow iyo feejignaana hase yeeshee ay u baahan tahay gacan in laga siiyo la dagaalanka xanuunkan 索马里兰政府为了人民的健康，正在积极努力地组织抗击疫情。
somalilan waa guriga labaada ganacsatada shiinaha bulshada shiinuhuna waa walaalaha somalilan dadka somalilanna waa walaalaha shiinaha cudurka covid sagaal iyo tobanna waa cadowgeenna guud dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha somalilan uu baaqu diray guud ahaanba beesha caalamka isagoo ka dalbaday in cid kasta oo gacan ka geysan karta aqoon ahaan iyo qalab ahaanba ay somalilan u baahan tahay gacan laga siiyo kana guddoomayso cid kasta oo arrintu aanay ahayn mid siyaasadeed ee ay maanta taagan tahay sida madaxweynuhu hore uu sheegay mid bini'aadminimo khadar maxamed cakule v o e hargeysa haatanna ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista iyo haaruun macruuf
awoodda baadhitaanka xanuunka koronafirus ee dowladda soomaaliya oo kooban aawadeed ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horreeyey bishii maarso lix iyo tobankeedii ee sanadkan ay dowladda soomaaliya ka baadha cudurkan dad ka yar kun iyo laba boqoloo qof mid ka mida dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu galka baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka covid nteen laga baadho lixdan ilaa toddobaatan qof taas beddelkeeda waddamada kenya etoobiya iyo jabuuti waxay cudurkan ka baadheen kumanaan kun oo qof tusaale ahaan jabuuti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan afar iyo toban kun oo qof etoobiya waxay ka baadhay ilaa sagaaliyo toban kun oo qof halka kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan labiyo labaatan kun oo qof soomaaliya marka la barbardhigo waddamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga hela cudurkan waxaana ka horreeya oo keliya dalka jabuuti labada waddan waa jabuuti iyo soomaaliya ee way ka dad yar yihiin kenya iyo etoobiya dowladda soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunkan ka baadhaysaa oo keliya dadka calaamadaha sheegta ee la soo xiriira dowladda ama cisbitaallada yimaada taasi oo aan ka turjumayn sida uu cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda sida ay dhakhaatiirtu sheegeen doctor maxamed maxamuji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka soomaaliya oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maaraynta cudurka covid
middaan raba inaan kuu sheeg waxa weeye annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiina yimaada isbitaalmartiina yimaada dadkaasoo a dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaalladu ay culamadiinta ku arkeen ay usoo rifirgareeyaan isbitaal martiina weye marka taasi ma ka turjumayso sida uu magaalada ugu bahasan yahay jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadan karin sida uu magaalada ugu bahasan yahay ilaa waxay tahay dhakhtar baa boqolkii sagaashan wuxuu tuumaya cudurka inuu inuu inuu qabo qofkii qofkii ala keeno qofkii ala baaray marka percentageka oo positiveka noqonaya boqollada haddaan ka fiirino waa koru noqonaya sababto waa wax ay dhakhaatiir soo xile laakiin waxay kelmadu ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo numberka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqaa ka noqotay positive noqoto markaasuu qiimo leeyahay filba hadda maraykanka aad joogto intaasoo qofaa la baaray intaasaa positive noqotay intaasaa dhimatay w waxaa la sheegaya annaga kaanu waa ka gedisan yahay caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka covid nteen ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka afar afar sagaal ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeegga ay dowladdu samaysay ilo kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala badh dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaayacni u soo wacaya xarunta tusaale ahaan laba maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii abril ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen lix kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof balse afar kun iyo konton iyo sagaal wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaayacni ah sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad sagaal kun oo qof oo ahayd tiradii ugu badnayd ee ilaa haatan soo wacda xarunta wicitaanka cudurka covid nteen ee afar afar sagaal waxaana la sheegay in ku dhowaad shan kun iyo shan boqoloo qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbayay adeega loogu talagalay dadka dhab ahaan isku arka calaamadaha covid nteen ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhab ahaan u baahan adeegga ee soo wacaya xaruntaasi doctor maxamed maxamuud fuje ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeegga la fidiyey waxay tahay waa run dad badanaa soo wacaya miyigay ka soo wacayaan meel kastay ka soo wacayaan waa dhibaato badan oo jirtooda laakiin haddana waxaan aan arrintaas noo sahso kuwa runta ah inaan ka filtar garayno kuwa aan runta ahayn kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtar garayno kuwa xanuunka ku yaryahay kuwa oo meelaxaad ku yahay aan xolnana kuwa oo uu aada ugu daran yahay maalin kasta percentagekooda lasoo sheego marka uu aada iyo aad bu noo hogaamiyey arrinkaasna saxanta kuwa maalayaxniga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa numberkan waa number publica four fourna waa lasoo wacayaa qof kastoo soo waxa waa in jawaab la siiyo waay
cisbitaalka martini ayaa ah haatan kan keliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus cisbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaalla inay yihiin kuwo kooban doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo loo yaqaano doctor jalaaludiin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maaraynta covid nteen waxaanan weydiiyey xaaladda cisbitaalka martini isbitaalka dimartino ayaa hadda ah xarunta keliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan covid nteen cisbitaalka imse sariirood baa yaal isbitaalka waxaa yaalla toddobaatan iyo lix sariir oo labaatan ka mid ay yihiin sariiraha i c u-ga sidoo kale wuxuu leeyahay labiyo toban sariir oo qeybta emergencyga taalla waxaan sidoo kale doctor jalaaludiin aan wax ka weydiiyey waxaa ka jira wararka sheegaya in cisbitaalka martini ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo ogsojiinta ah waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay waxaa la sheegay maalin sagaal qof baa lasoo tabiyey oo dhintay wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey in sagaalka qof ee dhintay dadka qaar waxay sheegeen oxygen la-aan ina u dhinteen qaar waxay sheegeen inay korontadu ka tagtay cisbitaalka maxaa ka runa maxaa ka jira arrintaas horta runtii waxaan jecelahay inaan kula wadaago isbitaalka wuxuu u adeegaa bukaana kala duwan gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aanan covid nteen ka ahayn maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondariga iyo tershiriga ee xirmeen isbitaalka wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara covid nteen ama aanan qabin dadkaas oo badankood ah dadka ku imaaday stage coomo ama diabetic coomo ah ama koomada strooga ah ama si kale ama ah oxygenkooda uu liito maxaa toddobaatan ama lixdan ka liito sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aada u badato dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa xaqiiqo waaye balse waxaan jeclahay inaan dadka u sheego saameynta korontada iyo oxygenka ma aysan ahayn waxay ahayd dad maxaa end stage markii hore maraayay qaar ku dhintay goobta markii la keenay trajka iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu aada u darnaa oo qadartooda gashay oo habeenkaa isku soo aaday ay ahayd sagaalkaa qofna waxaa xusid mudan hal qof keliya ayaa ayaa covid nteen positive ahaa gabar waxay ahayd da-aday u dacyareed laba qof da-dooda waa yareed toddobada kalena waxay ahayd dad lixdan sano ka weyn gabadhaas wadnaha ayaa istaagay cardiac problem ayay qabtay isbitaal kale ayaa la geeyey markii ay xaalkeeda ayadoo aada u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ayay halkaan ku geeriyootay marka xaaladda habeenkaas sidaa ayay u dhacday hadda ka hor ma ka tegay korontadu ma ka tegtay cisbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka covid nteen marna cisbitaalka koronto ma ka tegtay ha cilad korontada ah way jirtay sababtana waxa weeyaan maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqaynayay lagu soo kordhiyay agab badan iyo qalab badan oo aada u tiro badan oo mashiina ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal deegaan u noqotay qayb kamida oo cusub la dhisay isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay culeyskaas ayaa xamili waayey marka laba saddex mar oo ay dhacday cilad koronto ah iyadana waa la xaliyey shirkad baana siisa korontada ah shirkad kalea lagu soo kordhiyey matooro istaan maxaa ladhahday standby generatorsne waa la rakibay waxaan jeclaha inaan dadka u sheego systemka oxygenka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin marka waxaa haddii korontadu tagto dadku oxygen la-aan kuma dhacayso waxyaabaha aada social media isla maraayay ka mid tahay waa system ka separatesan oo centralizedka ku xiran oo aanu markaa laakiin saameyn ayay leedahay korontada tigideeda xanuun bay leedahay wayna mar walbana quality of life iyo quality careka loo baahan yahay way saameynaysaa cisbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna ayadana maxaa lahahdaa waa lagu xalinayay maadaama cisbitaalka uu ahaa cisbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhallaanka keliya uma diyaarsanayn inuu inuu la tacaalo xanuunada coroniga ah iyo dadka mar walba dibendent ku ah oxygen iyo qalab macnaha uma diyaarsanayn sidaas baa waxay keentay in hal mar uu dimaandiga bato dad fara badan oo aada u ildaran oo u baahan inay mashiino ku xirnaadaan qalab diagnostic ku xirnaado oxygen lala daba taagnaado maxaa lahdahay uu isbitaalku uu qaabilo culayskaas marka wuxuu ahaa runtii culays aada u weyn oo jiro markii horena aada loogaga taxadaray laakiin waktiga uu inagu siin waayey in laisi soo gaaro dad bad dad fara badanaa isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waaye aniga aabahaya ka mida oo xanuunka uu ku dhacay covid nineteen oo isbitaalka la keenay oo daryeel aada u fiican loo sameeyey oo aan
waa markii ugu horreyseen maqlo inuu aabbaha u dhintay xanuunkan waa ka xumahay waana kuu taxsiidaynayaa samir iyo meelaha naga siiyo dhakhaatiirta iyo kalkaalsooyinka cisbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyey xanuunka covid nneteen waxaana mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalsooyinka caafimaadka sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii cisbitaalka martini doctor cabdulcasiis maxamed cali doctor jalaaludiin yuusuf axmed ayaa ka warramaya nafhorka ay samaynayaan shaqaalaha caafimaadka dhakhaatiirta isbitaalka hadda joogta ee riliga ku ah waa labaatan iyo sideed dakhtar oo toban ka mid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka rajab dayb ordogan oo ah dhakhaatiirta ka shaqeysa xaqaybta gargaarka deg dega ah suuxdinta sidoo kale kalkaaliyaal waxaa hadda kusoo kordhinay oo maanta iyo beri shaqada nala bilaabayo shan kale oo dhakhaatiir takhasus leh ah iyo sidoo kale shan consultanty oo aan saacado u baahanayno maalinkii laba saac ama ilaa afar saac hadba takhasuska iyo qofkiiba tirada guud marka ka dhigay soddon iyo sideed dakhtar iyo kalkaaliyaal tiradooda intaa ka badan tahay ayagana isbitaalka joogo oo kala duwan oo saddex shifti kala gala shifti kastoo inta joogay deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo saameynta xanuunka dadka ugu weyn uu ku yeesho waa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha oo bukaanka kor taagan oo markii ay maareen waayaan ama uu xaalka ka baxasooda iska ooyinaya wax ay wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab dalkan uu u baahnaa oo aan hadda jirin awgeed mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan dadaal u bixinayaan laakiin tabartu ay ciilayso technology ay u baahnaan lahaayeen aysan haysanin ay dad naf ku badbaadiyaan iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama ama system kastaoo dhisan in la badbaadiyo oo isku haysto laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhex taagan dhakhaatiir ah kalkaaliyaal ah farsamo yaqaaniin ah oxygenka ayaga samaysanayo cleanaris ah nadaafadii hagaagsanayo qab ah oo bahalka b b e-ga xiran oo u cimiladu kulushahay ku wada dhididayo ma maanta sideed saacadood qofka uu xiran yahay ay usii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar anaga oo korontadoo kale ciladeed markay imaato dhakhtarkii inuu inta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii haddana inuu la falgalay ay tahay maadaama aada noogu yaryihiin sabortan staffka runtii marka duruuf aada qaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha martiini imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso tirada oo rasmi ah ma hayo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibadii ee colleegiska ah ayaa dhowr iyo toban saddex iyo toban qof waayo isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay covid nineteen ku dhaceen waa isbitaalka rajab dayib ordogan sidoo kale isbitaallo gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka uu ku dhacay iyo isbitaalka s o s oo hooyadii dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay iyo umulisooyin marka xirfadlayaasha caafimaadku aaday u badan yihiin uu ku dhacay dhaatada rasmigana qolada shisheeye baarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ayay usheeg u sheegayaan hadda korka ma hayo laakiin number badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan
soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dowlado kala duwan oo ay ku jirto shiinaha gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo jack ma iyo weliba dowladaha turkiga maraykanka iyo imaaraadka carabta qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jidhka iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators dowladda soomaaliya waxay ilaa haatan shaacisay inuu cudurkan uu ku dhacay toddoba boqol iyo konton iyo lix qof guud ahaan waddanka iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay soddon iyo shan qof halka lixdan iyo kow qofna ay bogsadeen waa xilliga la duubay barnaamijkan kiisaska ilaa haatan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka banaadir gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka koronafirus mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aada ugu badan degmada hodan iyo weliba sidoo kale huteelada maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aada ugu xoonsan yihiin marka la barbar dhigo degmooyinka kale ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka sidoo kale waxay dowladdu soo rogtay bandow habeenkii ah saacadaha u dhaxeeya siddeedda fiidnimo ilaa shanta subaxnimo hase yeeshee ilaa haatan dowladda uma suurtogelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo waddooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha waxaa kale oo la dagaalanka cudurka covid-19 ee soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baadhitaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku uu ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka eedo la xidhiira musuq maasuq ku aadan deeqaha caalamka
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington waxaa goordhow noo soo socda barnaamijkii amuuraha maraykanka dooday gaabnad iyo qodobo kale balse mar kale aan dib idiin maqashiino warkeennii dunida
madaxweynaha dalka sieraleone julius amada ayaa sheegay inuu caafimaad qabo islamarkaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno koronafirus ee dunida wada hafeeyey waxaana uu hadalkan sheegay kadib markii qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka uu ku shahayey in kadib muddo shan iyo toban maalmood oo siiskiiyo isku karantiimeeyey baadhitaan lagu sameeyey lagaga waayey xanuunka koronafirus madaxweyne julius ayaa muddadaasi labada toddobaad ee gurigiisa joogay islamarkaana karantiimo ku jiray kadib markii mid ka mid a ilaaladiisa laga helay xanuunka koronafirus dalka sieraleone ayaa ilaa iyo haatan boqol iyo toddobaatan iyo siddeed qof laga helay xanuunka halka sagaal qofna ay u dhinteen dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta saddex qof oo cusub laga helay xanuunka koronafirus xilli ciyaaraha baseboolka loo yaqaano oo ay dalkaasi dib uga bilaabmeen islamarkaana garoomada lagu ciyaaraya iyadoo aan wax taageerayaalihii goobjoog ka ahayn laba bilood ka hor ayaa dalka kuuriyada koonfureed maalintii laga heli jiray xanuunka ilaa iyo shan boqol oo qof hase yeeshee waxaa dalkaasi u qaaday tallaabooyin xidhiidh ah oo ay ka mid tahay inay si xoogan dadka baadhitaan ugu sameeyaan iyo weliba inay adeegsadaan barnaamijyo ku jira telefoonada casriga ah kuwaasoo qofka u sheegaya inuu u dhow yahay qof qaba xanuunka koronafirus tartanada ciyaaraha ee dunida ayaa lagu qasbay inay xilli ciyaareedkooga hakiyaan islamarkaana ay guryahooga joogaan si loo yareeyo islamarkaana loo xadido isku imaanshiya dadka xanuunkuna aan uu faafin
markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa sii kordhaya tirada dadka ee uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka covid ee dalka maraykanka sidaasi si lamida waxaa soo kordhaya baaqa ay madaxda gobolada qaarkood doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha dalka dhinaca kale hay-adda dowladda maraykanka u qaabilsan beeraha iyo daawooyinka ayaa ansixisay dawo la sheegay inay wax ka tari doonto xanuunka covid arrimahaasi ayaa waxaan ka waraystay faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon le kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
maraykanka xaaladiisu runtii inkastoo goboladii uu aada iyo aad dadka ay ugu dhimanayeen sida new york oo kale ay muuqato inuu xoogaa hoosu soo degay haddana waxa weeyaan run ahaantii markaad eegto ama dhimasho ha ahaato amaba ha ahaato dadka u dee xanuunka laga helay run ahaantii weli aad buu u sarreeyaa waayo hadda maraykanka keligii inta dadku ay marayaane ilaa iyo hadda laga helay xanuunka oo maalin walbana sii kordhaysaa adugu waa hal milyan iyo laba boqol oo kun in ka sarraysa weliba dhimashadu wax yar baa ka dhiman toddobaatan kun marka horta run ahaantii aad iyo aad bay xaaladda markay noqoto caafimaadka ayay weli sidii bay u taagan tahay uu xanuunkuna usii fidaya maraykanka
waan gartay waxaan ognahay in xanuunku markuu yimid dadkii la yidhi guryaha jooga ganacsiyo badan la xidhay xaggee ay maraysaa heerka shaqalaanta ee dalka maraykanka hadda
horta markiiba bishiiba mar ayaa lasoo saaraa xagga shaqa la-aanta amaba dadka markaa codsaday shaqa la-aanta xagga dawladda runtii taawun baana wax lagu qiyaasaa dadana dadka awalba ama shaqada la-aa amaan dawladda u doonan inay ka caawiyaan shaqa la-aanta lama soo saaro laakiin bishii september march tiina soo dha tii ka horreysay waxaa lagu qiyaasayay ilaa iyo boqolkiiba afar dhibic afar inay shaqala-aantu ay gaadhay laakiin journaalada qaarkood waxay sii qiyaasayaan haddaan arkayay inay gaari karto ilaa lix iyo toban boqolkiiba boqolkiiba inta dadka ay ku dhacayso shaqa la-aantu waayo dadka badanee hadda shaqada ka maqan la yidhi maaragtay guryihiina jooga dadku waxay qiyaasayaan inaanay kusoo noqon doonin shaqooyinkooda oo dee kamaniyaasha laftooda shirkadihii ayaa dhaqaalahooda hoos u dhacay waxaa la leeyahay ilaa iyo labiyo labaatan milyan dib loogu yeeri maayo inay shaqooyinka dib ugu soo noqdaan marka dhibaatada ugu weyni waa taas waan gartay farax waxaa jira meelo shaqooyinkii hadda layidhi dib ugu noqda oo hawshii dib u bilaaba markaa bal dhinacyada layidhi hawshiina dib u bilowda gobollo kala duwan oo maraykanka ah waa waa waa meheradee amaba ganacsidee weeyaan horta run ahaantii waxaan hadda goboladan yidhi shaqada ha lagu noqdo looma looguma noqonayo in dadkii caafimaadkoodii wanaagsanaaday ama xanuunku yaraaday waa siyaasad siyaasad ayay waxayna u badan yihiin gobolada nimanka barastaabyada ama maam gobolada maamula ay ay republican yihiin inta badan tusaalehaan haddaynu usoo qaadano gobolka georgia oo la yidhi maaragtay shaqadii ha lagu noqdo uu yidhi dadkii waxaa la filayay inay yidhaahdaan si tartiib oo dadku shaqooyinka u noqdaan makhaayadaha xataa haddii ay banaanka cuntada ka qaadan karaan aanan fadhiisanayn laakiin isagu sida hadda uu yidhi wuxuu yidhi waa inay dadku makhaayadaha galaan oo ay fadhiisan karaan laakiin kala fogaadaan jiimkii in lagu noqon karo jiimkuna badana dad badan baa isugu yimaada hataa filimadii iyo mashinimooyinkii ayuu dadku u ogolaaday in dib loogu noqdo run ahaantii marka la eego hadda georgia dadka in ka badan sideed iyo labaatan kun ayaa xanuunka laga helay ilaa iyo in ka badan kunna way ku dhimatay marka la eego tirada gobol gobol loo eego gobolka georgia wa waa waa wuxuu ku jiraa numberka lix iyo tobnaad gobolada dadka ugu badan ay ay dhibaatada coronavirus uu soo gaadhay ama ku dhinteen marka loo eego dadka tiradooda gobolka ku nool marka run ahaantii maaha waxay caqli ku fureen waxa weeyaan madaxweynaha laftiisu inuu dhuuri gelinayo uu isleeyahay isagoo ka fekeraya doorashada soo socota lacagtiina dee lacag badan lagu bixiyey oo la siiyey ama shaqaalihii shaqada ka fadhiyey ama la siiyey shirkadihii si ay dadka shaqada ugu celiyaan marka lacagtii baan jirinba run ahaantii laakiin talooyinka ilaa iyo dhowr iyo labaatan state baa furay oo yidhi shaqooyinka ha lagu noqdo bisirisyadii inkastoo ay kala duduwan yihiin oo qaarkood weli ay leeyihiin xadidaad waxa la samayn karo laakiin gobolka georgia oo kale dadku waxay aaminsan yihiin caafimaadka qaabilsani marka la eego ninkan de caafimaadka laga waraysta ee anthony fauci waxa weye wuxuu aaminsan yahay inay khalad tahay oo xanuunkaasuna uu si xun u geli doono gobolka waan gartay waxaa la hadalhayay in dawo ay soo baxday amaba la soo saaray taasoo hay-adda maraykanka u qaabilsan beeraha iyo dawooyinku ay ogolaatay bal sawir naga sii dawadaasi waxay tahay iyo meeshay xumrayaan dadka horta daawadan waxa soo saartay hadda ka hor shirkadan la daawooyinka samaysta giliad giliad daawadan waxay soo saartay berigii ibooladu ay ka dhacday wadan wadankan africa ahaa congo ti ugu darayd ay ka dhacday dimuqraadi congo daawadaas berigaa waxba way tari weyday labadii kun iyo saddex iyo tobankii markay isku dayday marka way iska daayeen markii dambe xanuunadii ay soo baxeen saariska iyo meeriska oo iyaguba iyaguna aad dadka waxu yeelayo sida dureyga oo kale ahaa ayay waxay yidhaahdaan wax wanaagsan bay ka tartay marka way sii wadeen bal inay socoto gaar ahaan markay noqoto xagga neefsiga run ahaantii ma aha waa un rajada ugu dhow wey wax la odhan karo cid bay daaweynaysaa maaha waxay leeyihiin hadda iyagu ku doodayaan dadka isbitaallada jiife lagu la siiyey daawada tan humanitfielka la siiyey meeshuu toddobiyo toban cisho dhakhtarka ka jiifay waxaa laga yaabaa inay yarayso oo ka dhigto koob iyo toban oo kale marka tirada intuu qofku dhakhtarka ku jiray uu ka roonaanaya unba yaraynaysaa macnaheedu ilaa iyo hadda wax ay caddaysay inay iyagu daawo tahay ma jirto
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhan barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay baaq ay guddoomiyaasha gobollada qaarkood ku doonayaan in dib loogu furo dhaqaalaha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalaa mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo weliba dhismayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbardhigo sanooyinkii hore gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo weli ay jiraan dad soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama waddamada dariska oo aan ku dhiiran karin in ay hantidooda geliyaan soomaaliya oo ay weli jiraan ammaandarro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaasi ay leeyihiin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya axmed maxamed casayr oo duubow loo yaqaano oo shahaadada mastarka ka dhigta jaamacadda university of nairobi gaar ahaana international conflict management xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo weliba maamul wanaagga iyo cabdiraxmaan cabdirasaaq geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga shahaadada mastarka isaguna ka dhigta jaamacadda kemon ee magaalada nairobi oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga waxaan ku bilaabayaa axmed maxamed casayr dhuubo yaasin waad mahadsantaha adiga iyo bahda laanta afka soomaaliga ee v o eda ee barnaamijkan quruxda badan maanta nagu casuumay aniga iyo saaxiibkay marka aan ka hadalno arinta ku saabsan ee maalgashiga gudaha dalka soomaaliya runtii tobankii sane lasoo dhaafay waxaa fursad weyn laga sameeyey arrimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda waxaana shantii sane lasoo dhaafay arkaysaa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida laga geliyey magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka soomaaliya taasina waxaay u horseeday fursadda ah in dhallinyaro badan oo shaqala-aan ah oo qaarkood xitaa leh xirfado ay ku shaqaystaan iyo aqoonta kale ee caadiga ahba ay ka heleen shaqo abuur waxaana taa ku mahadsan ganacsatada soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiiriday in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maalgelin lahaayeen dalalka shisheeye cabdiraxmaan cabdirasaaq geelle bismillaah dhammaantiin waa ini salaamayaa dhaqaalaha wadanka laba rugni oo muhiim ah markuu leeyahay baa la odhan karaa horey buu u dhaqaaqay labadan rugnina waxaa ka weeye in dowladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashale dhaqaalaha iyo amni labadaana fifaalahooda hadda ma muuqdaan waxaa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay iila muuqato kuma aamini karaan hantidooda sababtuna waxaa weeye bulshadii maaha kuwo isu furan maaha kuwo maanta isu caloolfayow maaha kuwo maanta si fiican isu dhexgeli karaa sidaa darteed dhaqaalo badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii uu u shaqayn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mari lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamili lahayd maadaama ay ka kala dhex jirto dadku isusoo caloolfooyoobeyn oo dibheshiisiin dadka loo samayn malaayiin dollar maanta lama gelin karo dadkuna jeebka dambe lacagtooda ku haystaan sanadii lasoo dhaafay waxaa la xaliyey arrimo badan oo dhanka dibheshiinta oo bulshada la isu soo dhaweeya dadkana waxaa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxaa laxaaya iyo maamulka kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay islamarkaana ah toosin maamuleed laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada soomaaliyeed inay ku dhiiradaan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka soomaaliya sida magaalooyinka muqdisho garawe jowhar baydhabo kismaayo iyo dhuusamareeb taa sababtaa u leh waxa ay tahay dadka waxaa haddii la sameeyo dhaqaalo la abuuro waxaa yaraa doono maxaa lahay in laga faa'iidaysto dhallinyarada oo kooxahan kale kasoo horjeeda dowladda waxyaabaha ay uga faa'iidaystaan dhallinyaradu waxay tahay inaysanba haysanba fursad shaqo qofka aadanuna wuxuu u baahan yahay waxyaaba uu ku maareeya noloshiisa aas-aasiga soo marka dhanka kale marka la eego dhismaha iyo iyo dibhushisiintane waa doorka ugu muhiimsan ee dowladu ay la timaado waxaanan aaminsanahay in dowladihii kala dambeeyey ee dalku midba heer ay soo gaarsiisay islamarkaana gulo waaweyn laga gaaray islamarkaana magaalada muqdisho ah xudunta ummadda soomaaliyeed ee caasimadda dalka laga hirgeliyey doorasho lagu doortay saddex madaxweyne oo mid walbaba xilka si nabad ah uu kale ugu dhiibay dad fara badan oo soomaaliya ayaa markii gudaha maalgashiga ku sii baahay sida uu casayr sheegayo shaqooyinka helay kuwii dibadaha maalgeliyana waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn marka haddii waxyaabaha uu sheegaya ay wax ka jiraan oo dib heshiisiin jirto oo horumarjiyo maxaa dadkii ku kalifaya inay dibadaha maalgeliyaan oo ay shaqo ugu abuuri la'ayiin oo ugu dhiiran la'ayiin dalkooda inay maalgeliyaan walaal yaasin waa mahadsan tahay qofka maalgashadahay waxa uu eegayaa fursadda waddanka ka bannaan iyo hantidiisa iyo ammaanadiisa waxyaalaha inta badan uu xooga saaraya kuwaasa ka mid ah marka waxa weeye ma jirtaa dowladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan iyo ma jiraa qorshe fog oo magaranaysaa soo jiidasho leh in lacag fara badan waddanka la geliyo marka weli arrintaasi nooma muuqato waxa weye marka qofka maalgashadahay mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu magaranaysaa uu wakhtiga badan gelinayo wuxuu ka fikerayaa meesha u gelin lahaa in ay ku habboon tahay oo ammaano ku heliyo annagu ma diidano in dhallinyarada loo abuuro shaqo loo abuuro waa arrin aad u qurux badan oo waddanka qayb ka qaadan karta laakiinse ma jirtaa qorshihii loogu abuuri lahaa oo dowladdu ma la timi dib heshisiin guryihii baa weli la kala haystaa beerihii baa weli la kala haystaa ma jirto waxaa la rabaa badeecada muqdisho ka tagtaa waa inay muqdisho si xora u tagtaa tay ka timaada berbera waa inay timaadaa marka iyo shabeellada hoose marka waxaa la rabaa waxa ganacsiga mas dhex maraya maya saddex shan meelood baa lagu kala cashuuraya marka qofka ganacsadahay kuma dhiiran karo alaabtiisii marka laga soo raro muqdisho in ay halkaa ay si amni ah ku tegayso jidkaa lagu qabsanaya magaranaysaa cashuur fara badan baa ku dhacasa marka ma dhiirigelinayso dadka inta badan waxay eegayaan waxa ay maal gashanayaan iyo waxyaalaha kaga imaan karaa laakiinse annagu macnaha kama soo horjeedo anugu in la maal gashado waa arrin muhiima dhallinyaradan loo abuuro
waa tahay ugu dambayntii axmed maxamed casayr dhuubo maxaad xal haysaa haddaa dowlad aragtaba dowladu waa shacabka waxaana aaminsanahay haddaana shacabka soomaaliyeed aynan taageerin dowladda dowladdu yani ma jiri karto haddaana dowladda canshuur aysan qaadina dowladdu ma fuli karto maxaa lahay adeegyadii bulsho ee dowlad laga rabo xalku waxa ay tahay oo lahaayo dowladda soomaaliya waxa ay samayso qorsho cadcad iyo oo dhiirigelin buuxa u sameynayo ganacsatada soomaaliyeed iyo dhallinyarada aad iyo anagadu baadsantii kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed casayr oo dhubow loo yaqaano oo shahaadada mastarka ka dhigta jaamacadda university of nairobi gaar ahaana international conflict management iyo weliba maamul wanaagga iyo cabdiraxmaan cabdirasaaq geelle oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka uga dhigtay jaamacadda kimo oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga doodii gaabna intaa aynoo joogto intayn mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheer aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaabanna asaga ayaa nala socodsiinaya weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo xilli tirada dadka laga helayo ama kuwa u dhimanaya covid sagaal iyo toban ee dalka kanada ay sii kordhayaan ayaa dhinaca kale waxaa jira in madaxda gobolada dalkaas ay ka walacsan yihiin dhanka dhaqaalaha taasoo mararka qaar ay sheegeen inay dib u furi doonaan goobaha ganacsi xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta noo soo diray dowladda gobolkan ontario ayaa dib u dhigtay qorshe ay ku doonaysay inay ku furto meelaha qaar oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada taasoo la doonayay in wax looga qabto dhaqaalaha gobolka oo hoos usii dhacaya covid nteen awgiis saraakiisha caafimaadka ayaa ku teliyey inaysan ahayn waqti habboon oo xaalada deg deg ah laga qaado gobolka maadaama uu xanuunka kusii faafayo gobolka iyo guud ahaan dalkan waa kan dr axmed cigaal oo ayidsan arrinkaasi waa mahadsantahay xuseen tillaabada uu madaxa gobolka ontario dakford dib ugu dhigay dib u furitaanka magaalada waa wax aada iyo aada loo soo dhaweeyay waayo saraakiisha caafimaadku waxay walwal aada u weyn ka qabeen haddii magaalada gobolka hadda la furo sida ay xaaladda noqon karto maadaama weli cudurkii uu si aada iyo aada usii faafayo oo maalinta maalin ka dambeyso si tirada dadka uu soo ridanaya ay sii kordhayso xaqiiqdii sidaan wada ognahay cudurkan waa cudur si sahlan ku faafaya dadkiina dhibaato farabaan u geystay dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo mentali ahaanma maskaxiinba waxaa marnaba shaki ku jirin in covid uu yahay cudur halisa oo saameeyey guud ahaan dunida gaar ahaan dalkan kanada balse saameynta caafimaad ka sokow waxaa jira mid dhaqaale oo baahsan oo walaaca joogtaha ku abuura madaxda sida darkford madaxa gobolkan ontario oo kale cabdiqani ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda wasan ee fadhigeedu yahay magaaladan toronto islamarkaana ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyey walaaca gaarka ah ee uu qabo darkford waxaa ka dhacay saameyn ballaadhan oo aan lasoo koobi karin ayuu ku sameeyey cudurkii ama caabuqii covid nteen dhaqaalaha adduunka oo dhan gaar ahaan wuxuu taabtay kanada iyada oo toddobaadkii horeyna dhaafay culummada dhaqaalyahanada dal kanada ay si cado bareera u sheegeen in kanada ay ku dhacday dibudhac dhaqaale ama recession waxa loo yaqaano gaar ahaan gobolka ontario oo ugu xoog badan xagga dhaqaalaha gobolada canada ayaa isagu wuxuu ka mid yahay gobolada faysgareynaya ama laga yaabo sida xun inuu u saameeyo dhaqaale xumada soo socota premierka gobolkan oo la yidhaahdo darkford ayaa isagu wuxuu mar walba walwal ka qabaa haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessyo badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalahoo dhami ay burburi doonaan cadceedii iyo quraxdiina ay soo baxday oo samar fiican uu soo iftiimayo businesyadiina ay xidhan yihiin arintaasna waxay keeni kartaa dhaqaale xumo baahsan oo dalkan kanada uu waajihi doono labada sannadood ee soo socota cabdiqani ismaaciil ayaa sidoo kale xusay in inta badan dhaqaalaha iyo doorashooyinka ay yihiin kuwa xiriir leh sidaa darteed uu ford ka walaacsan yahay waxaa ku dhici doona doorashada soo socota haddii dhaqaalaha gobolka uu xaaladan kusii jiro taas markaas sababaheeda uu marba uu leeyahay wiilka dambe ayaan furi doonaa haddana uu leeyahay waan ka noqday oo isaga iyo bahda caafimaadku ay isula fahmi la-yihiin waa arrin uu kala mid yahay madaxweynaha mareykanka donald trump isna aragtiyo noocaas oo kale ayuu qabaa waxaana had iyo jeer isku xidhan doorashooyinka iyo dhaqaalaha especially wadanada kapitalistayaasha ah ee dimuqraadiyaddu ay beeska u tahay haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businesyo badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalahoo dhami ay burburi doonaan sidaasna uu ku mudan doono inaan lasoo dooran muddada ka hadhay doorashadiisa oo aan u malaynaya inay ku aadan tahay ilaa iyo laba sannadood ama sannadii badh wax noocaasa sida qorshaha dowladda gobolkan ontario uu yahay waxaa la filayaa in kow iyo soddonka bisha may la furo goobaha qaar oo ay ku jiraan ganacsiga iyo waxbarashada balse saraakiisha caafimaadku waxa ay sheegayaan in waqti badan ay qaadan doonto in xaaladda ay ku soo laabato mid caadiya maadaama cudurkan uu yahay cudur community transmission oo bulshada dhexdeeda cudur aad si aad iyo aad ugu faafaaya adduunkiina maanta dhibaato fara badan ka geystay anigu raayiyahaan ma qabo in xataa soddon iyo kowda meey ay ku filnaan karto in la xakameeyo cudurkan ama magaaladii lagu dhiirada in dib loo furo xaqiiqada maadaama uu yahay cudur bulshada ku dhex faafaa waxay qaadan doontaa muddo laba bil ilaa iyo saddex bilood haddi kadib ilaa iyo hadda wuxuu covid nneteen ku dhacay dalkan kanada lixdan kun toddoba boqol saddex iyo toddobaatan qof waxaana u dhintay saddex kun siddeed boqol afar iyo konton qof xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qasaiqaani nabi ammaan ee rabadaanka aan idinkugu talagalnay
idaacaddeenii galabnimona waa naga intaas waa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
is VOA.